bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo koowaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee ghaswatu tabuuk bogga saddex boqol iyo sagaal iyo lixdan weli waxaan ku dhex jirnaa qeybta ah al akhbaaru alcaama can isticdaad iruumaani wakhasaan xogta guud ee iska soo daba dhacaysa ee ku saabsan diyaargarowga ay diyaargaroobayaan ruumaankii iyo kuwii iyaga raacsanaa ee khasaankii ree khasaan alkhasaan awlkhasaasina marka magaalada madiina waxay ku noolayd cabsi xoog leh waxaanan aragnay sayidina cumar ninkii saaxiibkii ahaa markuu albaabka ku garaacay ou yidhi war toos miyaad huruddaa inuu yidhi war waxaa yimid kii khasaan miyaa yimid marka waxaa muuqata oo meeshaa laga fahmayaa oo laga dheehan karaa in cabsi weyn ay magaaladu ku noolayd wahaadaa kaas oo arrintaasi yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa khutuurati almowqifi xaaladda khatarta ay ay ku jirtay iyo khatartii lagu jiray alladii khatartaasoo kaana uu ahaa almuslimuuna muslimiintu kaana ay ahaayeen yuwaajihuunahu kuwa ku jihaysan oo fo kusoo food leh almuslimuuna muslimiinta binisbati ila aruumaan markii loo eego ruumaanka wayasiidu waxaa sii siyaadinaya oo sii kordhinaya oo sare u qaadaya daalika cabsidaas ta'kiidan ama ta'akudan adkayn maa wixii facalahu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay sameeyeen way isla haysteen waa taabuur khaamis waa jawaasiistii jawaasiista wixii ay ka sameeyeen magaaladana taas ayay siiyay sii sugaysa ama sii adkaynaysa xiinamaa waqtigii ta-akudan maa facalahu lmunaafiquuna munaafiqiintu wixii ay sameeyeen ama faleen xiinamaa markii naqalad ay soo gaadhsiisay ila lmadiinati magaalada madiina akhbaaru icdaadi ruumaani akhbaaru wararkii ku saabsanaa icdaadi ruumaani ruumaankii ama nimankii reer rooma diyaargarowgooda oo inay magaalada madiine kusoo duulaan ay u diyaargaroobayaan warkii ku saabsanaa markuu soo gaadhay waxay ay munaafiqiintu faleen ama sameeyeen yaa arrintaas sii adkaynaysa maxaa jira munaafiqiintu way la haystaan iyaga oo waxay rabaan markay yimaadiin inay jabhad gudaha ka furaan fa biraqmi maa iyadoo ay arrini jirto fa biraqmi maa wixii isagoo ay jiraan wixii ama arrintii wixii waxyaraha xun baa la yidhaahdaaye arrintii iska dheh fa biraqmi maa arrintii isagoo ay jirto arrintaasoo ra-aahu ay arkeen ha-ulaa'i almunaafiquuna kuwan munaafiqiintii ay arkeen oo min najaaxi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu ku guulaystay sala allahu calayhi wasalam fii kulli lmayaadiini goob kasta oo laiskaga hor yimaado goob kasta oo layskaga hor yimaado inuu ku guulaystay inkastoo ay arkeen oo haddana ay arkeen wa annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama laa yowjalu inuusan ka cabsanaynin rasuulku wa annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam laa yowjalu inuusan ka cabsanaynin min sultaanin awood oo calaa dahri l ardi dunida guudkeeda ku sugan inuusan ka cabsanayn rasuulku bal inuu rasuulku ka cabsada xoog ama awood dunida guudkeeda ku nool inuu ka cabsada iska daaye yudiibu wuxuu dhalaalinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama kulla maa wax kasta ayuu dhalaalin waxaasoo yactaridu isku gudba ama ka hor yimaada fii tariiqihi waddada uu hayo oo diintan uu faafinayo waxaala wixii waddadaas ka hor yimaada oo dhan inuu dhalaalinayo min cawaa'iqa waxyaabaha wax turuntureeya ama wax haniba ama wax isku gudba ah biraqmi haadaa taasi isagoo jirto kullihi tafiqa waxay gudagaleen oy bilaabeen haa-ulaa'i almunaafiquuna kuwan munaafiqiinta ihi ya'maluuna inay hunguriyeeyaan oy damcaan oo rajo ka gasho rajo ay ka gasho fii taxaquqi maa shay inuu dhab noqdo uu xaqiiqo noqdo fii taxaquqi maa shay ama wax ama arrin ama arrimo intaba noqon karaa waxaasoo kaanuu ay ahaayeen yukhfuunahu kuwa qarin jiray fii suduurihim laabyaalkooda ama xabadkooda ama naftooda ay ku qarin jireen ay ku qarsan jireen oo colaadii islaamka ayeen muslimiinta laga adkaan doono tii inay dhaboobayso ayuu maanta hunguri ka galay waxay dhaheen mar waxay isku halleyn jireen quraysh mar waxay isku halleyn jireen yuhuud mar wixii oo dhan markay baaba-een hadda waxay leeyihiin allah sow hadda iskumaynan taagin ama iskuma taarin nabiga iyo asxaabtiiso iskumaynan taarin ama iskuma taagin roman maanta ayaa waxaan weligeen aan rajaynaynay maanta u dhici doonaa oo waa lasoo qaqaban doonaa unba yidhi saasay dhihi yay yidheenba xataa la layn maayo waa lasoo qaqaban doonaa kulli saasay yidhaheen fii taxaquqi maa shay inuu xaqiiqo u noqon doono uu dhaboobi doono kaanuu ay ahaayeen yukhfuunahu kuwa qarsada fii suduurihim xabadyaalkooda iyo laabtooda iyo maskaxdooda iyo maankooda iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yatarabasuunahu kuwa la kor la suga la suga oo la beegsada muslimiinta oo mina nabiga iyo muslimiinta oo min ashari shar ah bilislaami islaamka iyo waahlihi ay ay la beegsanayeen ay dhehi ay dhihi jireen maalin unbay ku dhici doonaan waxaas wa nadaran isaga oo la taxgelinayo ay fiirinayaan iyagoo ay tixgelinayaan wa nadaran munaafiqiinta ileen waxay la haystaan cadowgay la haystaane ilaa qurbi taxaquqi aamaalihim ididiiladoodii iyo rajadoodii rajadoodii ama ididiiladoodii inay dhaboobayso inay dhowdahay iyagoo intaa u malaynaya wa nadaran iyagoo u malaynaya wa nadaran iyagoo u malaynaya ilaa qurbi taxaquqi aamaalihim rajadoodii iyo yididiiladoodii inay dhaboobayso dhabowgaasi inuu dhow yahay iyagoo sidaa u malaynaya ansha uu waxay dhiseen wakratan guri shareed bay dhiseen guri shareed oo shar uun lagu lagu maleego wakriga marar badan baan soo aragnay waa meel uun aan haba yaraatay ee wax wanaaga looga shaqaynin ama boondho dhurwaa oo lidasi wax isku dirid iyo wa ta'aamuri shirqool ah kaasoo fii suurati masjidin masjid muuqaalkii leh wa huwa masjidu diraar waa masjidkii diraar uu qur-aanku u bixiyey masjidkii dhibta dhib uun in wax lagu dhibo loo dhisay asasuuhu way dhiseen masjidkaas kufran gaalnimo daraaddeed iyo wa tafriiqan bayna almu'miniina iyo mu'miniinta oo la kala diro oo laysku diro oo la kala la kala fogeeyo wa irsaadan iyo darbid loo darbayo liman xaaraba allaha wa rasuulahu allihii rasuulka nimanka la dagaalamayo ee iman doona ee magaalada gudaheeda rabshada ka samayn doona meeshaana inuu u noqdo fadhiisin u noqdo irsaadan in loo darbo oo loo diyaariyo uu fadhiisin u noqdo wa caradu waxay usoo jeediyeen calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay waxay usoo jeediyeen an yusalliya fiihi inuu ku tukado wa inamaa wax kale mausan ahayn maraamuhum ujeedadoodu waxay ahayd maraamuhum ujeedadoodu waxay ahayd bidaalika arrinta ay ka leeyihiin oo noogu tuka ay leeyihiin salaada dhanba ma rumaysnee waxay ahayd an yakhdacu lmu'miniina inay mu'miniinta khayaanaan oy dhakraan oy siraan oo falaa yaftunuu muslimiintu aysan fahmin maa wixii yu'taa bihi masjidkan maa wixii yu'taa bihi lala imanayo fii hada almasjidi masjidkan dhexdiisa wixii lagula imanayo oo lagu samaynayo oo fadhiisin looga dhigayo munaafiqiin iyo ciidamo magaalada inta la soo geliyo rabshada ka sameeya si aan loo fahmin oo loo moodo un dee masjid inuu yahay lagu tukanayo oo falaa yaftunuu muslimiintu aysan fahmin maa wixii yu'taa bihi lala imanayo waxaa la maleegi ee lagu samayn fii hada almasjidi masjidkan dhexdiisa waxaa lagu samaynayo oo min addasi shar iyo isku dirid iyo walmu'aamarati shirqool ah oo didahu muslimiinta ka dhan ah oo walaa yaltafitu aysan ku baraarugin oo aysan milicsanin walaa yaltafitu aysan xaalaynin oo aysan milicsanin oo aysan u fiirsaninba ilaa man yariduhu cidda ku soo arooreysa ee soo gelaysa ilan waa masjid cid geli miyaad ka shakina ilaa man inayna muslimiintu ka shakinin oo aysan qoonsanin yariduhu soo gelaya wayastur oo yani ku soo arooraya wayasturu canhu ka soo fulaya ama ka soo baxaya oo fa yusiiru markaa uu noqdo wakratan meel shir lagu maleego xumaan iyo shar shir yaana dhihin meel shar shar lagu maleego oo boondho dhurwaa ah ma'muunatan oo aaminna oo ayna ka baqaynin in waxooda la ogaado oo lihaaulaai lmunaafiqiina munaafiqiintantada u sugan iyo walirifaaqihim nimanka ay isku jaalka yihiin ee filkhaariji bannaanka ka imanaya walaakiin hase atee rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam akhara dib buu u dhigay alsalaata fiihi in lagu tukado dib buu u dhigay ilaa qufuulihi markuu kasoo laabto min alghaswati duulimaadka markuu kasoo laabto yuu dib ugu dhigay oo wuxuu hadda mashquul baanahay ii kaadiya waa lishuqlihi mashquulidda uu ku mashquulsanaa rasuulku biljihaazi diyaargarowgii loo diyaargaroobayey maaragtay haswadii loo diyaargaroobayey haswadii ama duulimaadkii ama gulufkii fa fashiluu waxay ku fashileen ama ku guldaraysteen nimankii munaafiqiintaa fii maraamihim ujeedadoodii way ku guldaraysteen wa fadaxahum allaahu ilaahayna wuu fadeexeeyey ceebtoodiiba bannaanka usoo baxday waxay maleegayeen oo dhan baa la wada ogaaday oo qur-aan baaba kusoo degay xataa qaama arasuulu ilaa rasuulku uu ka sameeyo bihadmi lmasjidi masjidkoodii in la dumiyo lana gubo bacda alqufuuli markii uu kasoo laabtay min alghaswati duulimaadkii waa la gubay waxaana laga dhigay meel qashinqub ah badela an yusalliya fiihi intuusan intuu ku tukan lahaa waaba la gubay maxajir qur-aan baa kusoo degay marka inay arrintu qadhaadhayd waxaa lagu garanayaa labadaas arrimood baa laga dheehan karaa xaaladii cabsigda lahayd ee muslimiinta ku noolayd oo sayidina cumar qisadiisii ay daliil u tahay dhinaca kalena diyaargarowga munaafiqiinta ay u diyaargaroobayeen inay ciidamada soo galaan oo magaalada ciidamada la soo geliyo oo magaalada gudaheeda dagaal laga bilaabo al ahbaaru warar marka waa cinwaan kale al ahbaaru warar ama xog al khaasatu oo gaar ah oo can isticdaadi ruumaani diyaargarowga ruumaanka ku saabsan iyo waqasaan kuwii hore waxay ahayn warar guud oo uun iska soo daba dhacayay oo balaf ah baa la yidhaha kuwaas markaan aada wax loo hubin balaf baa af soomaaliga lagu yidhaha balaf laakiin kan waa warar sugan waay kaanad waxay haadihii tantada aan kasoo sheekaynay hiya iyaduba al axwaalu arrimaha ayay ahayd iyo walakhbaaru wararka allatii wararkaasoo yuwaajihuhaa muslimiintu ay wajahayeen oo wayatalaqaaha almuslimuuna muslimiintu ay helayeen gacantooda kusoo dhacay ay helayeen talaqi waxaa la yidhaha waxaa kugu soo dhaca warqabadkii id laakiin waa kan warkii rasmiga ahaa id markaas balaqahum waxaa soo gaadhay min al ambaati shamadlaydii waxaa ka soo gaadhay shamadlaydii waa nimanka safarka ahee cuntada iyo sidaa la yidhaha ambaad safarka cuntada sida sida badan ee soomaalidana af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa kuwa awrtu intay u raran tahay cuntada reeraha ka iibiya shamad baa la yidhaha meeshan waxaa yimid shamad baa jira inakeena aan kasoo gadanay shamad id markaas balaqahum waxaa soo gaadhay min al ambaati kuwii shamadleyda ahaa ee raashinka keenay alladiina kuwaasoo qadimuu bizayti saliid keenay min ashaami shaam ka keenay ila almadiinati magaalada madiina say saliidda ugu iibiyaan kuwaasaa waxay keeneen anna hiraqle hiraqle ninka la yidhaahdo qad haya-a inuu diyaariyey jeyshan ciidan caram ram oo weyn oo quwaa qiwaamuhu tiradiisu arbacuuna alfa muqaatilin ay tahay inuu diyaariyey oo wa actaa uu siiyey qiyaadatahu ciidankaas hoggaankeedana ma abbaanduulo uga dhigay licadiimin min cudamaa'i ruum jananweyne oo janamaanada ruum ka mid a reer rooma ka mid a ayaa hogaaminaya maaha carab iyo maaha iyo wa annahu afartankaasi waxa weeyaan waa saraakiisha iyo iyo nimanka dagaalyahanada ah ee roomaanka ah laakiin carab ciidanka badankiisa wuu soo socdaa waa carabta afartankaa keliyata ma ahayn afartankaasi waa ruumaankii wa annahu in hiraqle ajlaba macahum nimankaa afartanka kun ah waa kaa hadda waasaan sheegaya ajlaba macahum nimankaa afartanka kun ah waxaa kale uu ku soo daray uu ku soo jelbiyey uu soo ururiyey qabaa'ila lakhmin wa judaam wa kayriha oo min muntasirati alcarabi carabta nasaarada noqotay ah nasaarada noqotay ah wa anna muqadimatuhum ciidankaas caaradiisu ilama ciidanku wuu isdaba soconayaa waa dheer yahaye balaqat waxay soo gaadhay ila albalqaa meesha balqa la yidhaha bay soo gaadhay waa meel macruuf oo la yaqaano marka nimankan shamadleyda ah ama safarkan cuntada wada ciidamadii bay soo dhex marayaan way soo arkeenba wabidaalika taas iyada oo dhabta ah belaf way ka baxday oo run bay noqotay yaa tamahala waxaa isa soo hortaagayba tamaulka waxaa la yidhaha wuxuu muhuul wax hortaada isoo taagaa la yidhaha tamahala waxaa isa soo hortaagay amaama almuslimiina muslimiinta hortooda waxaa isa soo taagay ama isa soo qotomiyey khatarun kabiirun khatar weyn khatar weyn dhinaca kale ziyaadatu khutuurati lmowqif muslimiintu meesha ay taagan yihiin khatarnimadeeda oo cirka isku shareertay oo sii ziyaaday waladii arrintii kaana ahaa yusiidu mid sii kordhiya khutuurata almowqifi meesha muslimiintu ay taagan yihiin iyo xaaladooda khatarnimadeeda sii kordhiya waxaa ka mid ahaa ana zamaana xilligu xilliga waxaas ay dhacayaan kaana wuxuu ahaa fasla alqaydi waqtigii kulaylka ashadiidi ee daran waqtigii kulayl bay ahayd waa jiilaalkii jiilaalkii kululaa wa kaana annaasu dadkuna waxay ahaayeen fii cusratin cidhiidhi ayaa lagu jiray wa jadbin iyo abaar baa lagu jiray abaar xunna way jirtay abaari markay jirtana haddee culays iyo gaajo ayaa jira oo min albalaa'i dhibaato ah iyo wa qilatin min aldahri iyo gaadiid xumo meesha loo socdaana waa meel fog lug dabcan laguma tegi karo waa la hubaa gaadiid bay u baahan tahay oo ama rukuub ah ama faras ah kuwaasna way yaraayeen dhinaca kale oo intaasi waxaa weeyaan inaan la bixin yay kugu xambaaraysaa nin iimaan weyni sida kaxaynaya maahan wa kaanat ithimaaru midhuhuna waxay ahaayeen midho kale meesha ma jiraana waa timirtii iyo cinabkii gaar ahaan timirtii qad taabat mid bislaatay markay aada u kulushahay iyay bislaataa timirtu fa kaanuu dadku waxay ahaan yuxibuuna kuwa jecel almuqaama inay iska joogaan ay ku nagaadaan fii himaarihim beertooda wa dilaalihim iyo hooskooda oo wayakrahuuna kuwa naca ashukhuusa in qoraxda loo baxo calaa hada alxaali calaa cala alxaali xaaladantada waqtigan oo min azamaani waqtiga ah alladii waqtiga saa hum fiihi ay ku sugan yihiin yani jiilaalkan kulul in milicda loo baxo ashukhuusa in milicda loo baxo cala alxaali milicda waxaa la yidhaha qoraxda kulul markay dhacayso oo wax waliba ay gubtaan dhulka iyo ciidda iyo dhirta iyo wax waliba ay kulayl intay kulaylka qaadaan uu kulaylka kasoo kankamaya ayaa la yidhaha alladii hum fiiha ay ku sugan yihiin wa maca haadaa kullihi intaasi isagay jirto oo dhan haddana kaanad waxay ahayd almasaafatu meesha loo socdaana baciidatan meel fog bay ahayd waariiqu waddaduna waciratan mid waxay ahayd qorof ah qorof sacbatan oo dhib badan ayay ahayd marka saasaa qaswatulcusra ayaa loo bixiyey batii cidhiidhiga ama culayska cinwaan kale alrasuulu rasuulka oo sala allahu calayhi wasalam yuqariru go-aaminaya alqiyaama in la sameeyo biiqdaamin xaasim dhiirani arrin tallaabo dhiirani ah tallaabo geesinimo oo kama dambaysa in la qaaduu go-aamiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo ah inaan cadowga marna halkan lagu sugine meeshiisa loogu tago walaakin hase atee alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam alrasuulu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yanduru kii eega ila duruufi xaaladda xaaladaha markaa jiray ayuu si fiican u aqriyay oo u fahmay iyo watatawuraati isbedeladan isbedelay kii u eega ayuu ahaa binadarin aragti adaqa oo ka qoto dheer adaqa ka qoto dheer wa axkama ka sugnaansho badan min haadaa kaas kullihii dhammaantii sida hay dadku arkaan oo u fiireen ayn meeshan ku sugno maya innahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yaraa kii u arka innahu isagu low tawaanaa haddii uu ka daciifo oo uu muujiyo wax dacfinimo dacfi hadduu muujiyo low haddii tawaanaa uu ka daciifo wa takaasala uu ka wahsado uu ka cagajiido can qaswi ruumaani ruumaanka inuu ku duulo fii haadihi duruufi xiliyadan alxaasimati oo tii wax lagu waqtigii lagu kala baxa ah waqtigii kala baxa kala kaci gurdumi ta ay soomaalidu tidhaahdo oo kale weeye waqtigan laga kala oo wa tarki ruumaani ruumaankana in loo dhaafo oo faraha laga qaado litajuusa si ay si alla siday doonto u xusho ay ugu amarku taaglayso khilaala almanaadiqi gobolladaas dhexdooda siday rabta ay ka yeesho allatii gobolladaasoo kaanad ahayd taxta saytarati alislaami islaamka awooddiisa hoostiisa soo gashay iyo wa nufuudihi iyo awooddiisa meel islaamku uu gaadhay oo islaamku nufuud iyo awood uu ku leeyahay haddii loo dhaafo nimankii roomaanka ahaa maxaa dhici oo watasxafa ila almadiinati haddana magaalada madiine ay usoo gurguurato taasi hadday dhici lahayd kaana waxaa ahaan laha lahu arrintaas aswa-u atharin saamayn ama raadtii ugu xumayd cala dacwati alislaamiyati dacwada islaamka wa calaa sumcati almuslimiina muslimiinta magacooda alcaskariyati ee militari dhegxumadii ugu weyneed ayaa ku dhici lahayd muslimiinta maxaa jira faljaahiliyatu jaahiliyadii diin la-aantii allatii diin la-aantaasoo talfadu neefsanaysay nafasahaa neefsigeedii al akhiiri ee ugu dambeeyey qofku markay nafta ka bixi marka ugu dambaysu hal mar neefsadaa marka markii ugu dambeysay tii neefsanayso ee naftu kasii baxaysay bacdamaa laqiyat jaahiliyadaas wahaniyadihi markay la kulantay kadib min adarbati alqaasima darbadii dhabarka ka jabisay ee dib dambe aynan u kacaynin tii dishay weeye alqaasima waxaa la yidhaahdaa midda aan laga kicin min adarbati darbadii alqaasimati ee aan laga kicin ee dishay fii xunayn xunayn ku riday sataxyaa way soo noolan do- way soo noolaan doontaa maratan ukhraa mar kale hadday taasi dhacdo jaahiliyadii hal mar unbay iska soo wada kici dhinaca kale walmunaafiquuna munaafiqiintii aladiina munaafiqiintaasaa yutarabasuuna la sugayey ee weligood iyo allahood la tiigsanayay addawaa'ira masiibooyinka wareega bilmuslimiina muslimiinta la sugayay oo mar unbay balaaya ku dhici doontaa dhahayay oo wayatasiluuna hoosta kala haystay oo la xidhiidhayay bimeliki ruumaani ruumaanka boqorkooda la xidhiidhayay biwaasitati abi caamir alfaasiq ninkii abu caamir alfaasiq uu isku xidhayay ninkaas ayaa warka u kala geenayay oo munaafiqiinta iyo iyo boqorka roome isku xidhi jiray kuwaasina maxay soo- maxay samayn doonaan sayabcajuuna sayabcajuuna waxay dooxi doonaan butuuna almuslimiina muslimiinta calooshooda ayay dooxi doonaan bikhanaajirihim ablaydooda ama tooridooda ama golxobkooda waxaa rabtaba dha waa isla wada mid uun khanjar laakiin khanjarku waxa weeyaan waa ableyda xoogga badan abley dadna mindi unbay iska wada dhahaan waa ableyda xoogga badan ee aada u dheer yaa khanjar la yidhaahda golxobna waa la yidhaha bilaawona waa la yidhaha labadaas yuu dhab ku yahay soomaaliga khanjarku af ingiriisiga dagger ayaa lagu yidhaha waa bir weyn oo maaragtay aan waran ahayn laakiin wuxuu leeyahay daab la qabsad uu leeyahay aadna wuu u xoog badan yahay. waxaad ku aragtaan reer jabuutiga iyo waa midka ay wataan reer jabuuti ee calanka xataa reer jabuuti astaanta u ah kaasaa waxaa la yidhaahdaa golxob ama bilaawe sayabcajuuna waxay dooxi doonaan butuuna almuslimiina muslimiinta calooshooda iyo bikhanaajirihim golxobyadooda ama bilaawayaashooda ayay ku dooxi doonaan min alkhalfi gadaal xiina markii tahjumu ay weerar fii xiina waqtigii tahjumu ay weerarto alruumaanu roomaanku bixamlatin weerar daaribatin may daariyatin oo qadhaadh did almuslimiina muslimiinta ka dhan min alamaami xagga hore markay xagga hore kasoo weeraraan oo weerar culus ay kaaga soo qaadan ruumaanku gadaalna waxaa kaa soo weeraraya kuwii munaafiqiinta ah wahaakadaa sidaasaa yakhfaqu waxaa khasaaraya kathiirun wax badan oo min aljuhuudi dadaaladii ahaa allatii bada- dadaaladaasoo badahal badaalaha almuslimuuna muslimiintu ay soo bixiyeen huwa rasuulka iyo wa asxaabuhu asxaabtiisu fii nashri lislaami islaamka faafintiisa ay ku bixiyeen wa tadhabu waxaa tegaysa oo bidaysa oo baaba-aysa tadhabu waxaa la waayaya oo meesha ka baxaya oo iska bidaysaba almakaasibu wax alla wixii lasoo kasbaday oo lasoo guulaystay allatii makaasibtaa iyo waxaa lasoo kasbaday ee lasoo xaraystay ee faa-iidooyinkii lasoo helay intaasoo dhan baa makaasibta la yidhaah maksab waa waxaad soo kasbatay oo kusoo gacan galay oo allatii xasaluu calayha ay heleen heleen muslimiintu bacda xuruubin daamiya dagaallo dhiig badan uu ku daatay dabadeed ay heleen wa dowriyaatin caskariyaatin mutataabicatin wa mutawaasila iyo wa dowriyaatin ololayaal caskariyatin oo militari mutataabicatin oo isdabajoog ah mutawaasilatin oo xidhiidh ah wax alla wixii makaasib wixii faa-iidooyin iyo macaash iyo guulo laga gaadhay oo dhan ayaa meesha ka baxaya oo la waayaya oo tirtirmaya oo bidaya tadhabu way iska tegi oo waa la waayi oo meeshay ka bixi haadihi almakaasibu waxyaabahan faa-iidooyinkan iyo guulahan la gaadhay bikayri jadwa faa-iida la-aan kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yacrif kii og kulla daalika arrimahaas jayidan si wanaagsan walidaalika sidaa sidaa daraaddeed buu qarara wuxuu go-aamiyey alqiyaama in la isu taago maca maa kaana fiihi isaga oo maca isagoo ay jirto maca maa wixii isagoo jiraan kaana ahaaday fiihi go-aankaas waxa ku sugan oo min alcusrati culays ah iyo cidhiidhi ah wa shiddati dhib ah isaga uu jiraba wuxuu gaadhay go-aan ah biqaswatin duulimaad inuu sameeyo alqiyaama qarara wuxuu go-aamiyey alqiyaama biqaswatin saas weeye intan kale waa dhexda maca maca maa kaana fiihi min alcusrati washidda waa un adkayn kale eh laakiin go-aanku kanuu ahaa walidaalika qarara wuxuu go-aamiyey alqiyaama in la isu taago biqaswatin duulimaad faasilatin oo lagu kala baxo oo yakhuuduha almuslimuuna muslimiintu ay galaan khawdka waxaa la yidhaha sida biyaha oo la galo sida biyo loo galo waa aan la iskala reebin maxaa jira biyaha markaad galaysa iskala reebi maysa marka dagaal la tiimbado yakhuuduha almuslimuuna muslimiintu ay tiimbadaan dagaal lagu kala baxo muslimiintu ay tiimbadaan oo didda ruumaani ruumaanka ka dhana oo weliba fii xuduudihim soohdintooda loogu tagayo xuduudooda oo walaa yumhiluunahum aynan ku aynan u kaadkaadinin aynan halkan ku sugin walaa yumhiluunahum aysan sugin aynan u kaadinin xataa yasxafuu ilaa ruumaanka ay usoo gurguurtaan ilaa daari lislaami go-aankaas ayuu rasuulku qaatay go-aankaas uu rasuulku qaatay iyo go-aamadu rasuulku qaatay oo dhan unbaana mar walbaba khayrka iyo guushu ay ku jirtaa wallahu subxaana wa tacala